habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosah idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axad ah lixda bisha maarso sannadka labada kun iyo labayolabaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacadeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha soomaaliya
waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan dawladdu gacanta ku haysa inay xoojiso inay hagaajiso dib uu habayn ku samayso markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale ka soo galaan taas oo caqabad kasta oo waddanka ku soo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
shaqa abeeliyo waxaan go'aanda jeexaay shanqaraara socodkiiyo waxaan jaynaf macaluule sidaasaan u yeellaa wuxuu jiidku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jab iska xooraayey wuxuu jeenay calafhow libaaxa igu jibaadaayey faadkaan ku jiilaa wuxuu daba jadeemaayey
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaaliyaba quseeya ayaad maqli doontaan intaasoo dhanna waxaa ka horraynaya warkii dunida hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah i c r c ayaa sheegtay in dadaalkii lagu doonayey in dadka looga daadgureeyo magaalada hareeraysan ee mariupol ee bariga ukraine oo maalintii labaad axadda maanta ah hakad galay i c r c ayaa sheegtay in iyadoo xaalad adag ay wajahayso magaaladan dekadda leh ee mariupol oo hakad ku yimid markii labaad in ilaa laba boqol oo kun oo qof laga daadgureeyo magaalada fashilka ku yimid iskudaygii shalay iyo kii maanta ayaa hoosta ka xariiqaya in aysan jirin heshiis cad oo dhinacyada dagaalamaya u dhexeeya ayay tiri i c r c i c r c ayaa xusuusisay dhinacyada dagaalamaya in shaqaalaha gaadiidka iyo weliba dhismayaasha ay ku xardhan yihiin astaamaha laanqeyrta cas ay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ah iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo in ay ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha rayidku ku nool yihiin dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa hadda maanta ah sheegay in washington ay aragtay warbixinno lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in ruushku uu galay dembi dagaal intii uu ku guda jiray duulaanka uu ku qaaday ukraine gaar ahaanna weerarada sidoo tooska ah loola beegsado rayidka waxa aan aragnay weerar warar lagu kalsoonaan karo oo ah weeraro ulakac ah oo lagu qaada dadka rayidka ah taasi oo noqon karta dembi dagaal ayuu blinkan u sheegay telefishinka c n n madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa axadda maanta ah khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa rushia valadimir putin iyadoo ay ka wada hadleen duulaanka ruushka ee ukraine sida ay madaxtooyada faransiisku ku sheegtay war ay soo saartay wadahadalka oo qaatay saacad iyo afartan iyo shan daqiiqo ayaa waxaa codsaday macron waana markii afaraad oo labada hogaamiye ay khadka telefoonka ku wada hadlaan tan iyo markii uu ruushku duulaan ku qaaday ukraine afar iyo labaatankii bishii februari madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa weydiiyey putin dhacdadii lagu weeraray warshadda ugu weyn ee yurub ee hubka nukliyeerka madaxweynaha ruushka ayaa ku eedeeyey kooxa xagjir reer ukrain ah inay ka dambeeyeen weerarkii saddexdii bishan lagu qaaday warshadda nukliyeerka ee zaborisriya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kremlinka madaxda caalamka ee kale ee maanta khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo ku booriyey dhiggiisa ruushku in uu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay ukrain uuna furo marin bini aadannimo islamarkaasina uu ogolaado ama heshiis nabadeed galo sida laga soo xigtay waar ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee magaalada ankara ugu dambeynna wasaaradda difaaca ee dalka niger ayaa axadda maanta ah sheegtay in shan askari lagu dilay miino nuuca dhulka lagu aasa oo ku qaraxday gobolka tureedo ee koonfur galbeed dalkaasi halkaasi oo ay ku badan yihiin kooxaha weerar ama weerarada miinada loo adeegsado ee ay adeegsadaan kooxaha jihaadiyiinta ayna aada u sii kordhayaan saddex askari ayaa qaraxan ku dhaawacmay waana waxaana ay wasaaraddu sheegtay ama ku xustay bayaan ay soo saartay in qaraxa uu dhacay markii gaari roondo ku jiray uu dul maray miinada oo dhulka lagu aasay ciidamada la beegsaday ayaa ka mid ah askar ka badan laba kun oo bishii februari loo unkay si ay u fuliyaan howlgallada ka dhanka ah jihaadiyiinta ee goobaha u dhow xuduudda dalka burkina faso ilaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii galbeedka niger waxaa uu wajahayay weerarada kooxaha islaamiyiinta ah inkastoo ay dowladdu daabushay kumanaan askari oo la dagaalama ayna soo rogtay xaalad deg deg ah weerarada miinada loo adeegsado ayaa ah kuwa ugu badan ee ciidamada lagu beegsado gobolka turido iyo gobolka kale ee kotheye oo labaduba ku yaala xuduudda saddexagalka ah ee niger burkina faso iyo mali oo ah aag ay ku badan yihiin kooxaha islaamiyiinta ah siiba kooxda galbeedka afrika ka howlgasha ee daacish halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan markana gaalkacyo magaalada gaalkacyo dhinaca ay maamusho galmudug ayaa maanta waxaa ka dhacday ama lagu doortay xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka kuwooda matalaya galmudug gaalkacyo waa deegaan doorashada labaad ee galmudug warbixintanna waxaa kasoo diray magaaladaasi wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ahayd deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maantay lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya kuwa oo horay guddiga doorashada galmudug ay u shaaciyeen kuraasta qaarkood ayaa waxaa ku soo baxay wasiiro ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug halka saddex xubnood oo ka mid ahna ay ahaayeen haween taa oo ka dhigan in shantii kuraas ee gaalkacyo lagu doortay ay noqdeen saddex haween xaalka amni ee gaalkacyo ayaa aada loo adkeeyey mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo gaalkacyo ka jiray isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aada loo xadiday iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa waaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
toddobaadkii hore wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto ayaa booqasho ku yimid dalkan maraykanka iyadoo ruuto hogaaminayo isbahaysiga u d e oo ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn wadankaasi kenya uuna isku diyaarinayo doorashada bisha agost ee sanadkan ka dhacaysa wadankaasi wafdigaasi waxaa ka mid ahaa aadan bare ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya khadka telefoonka ayuu ugu waramay haaruun macruuf oo ugu horreyn weydiiyey ujeeddada booqashada ay ku yimaadeen dalkan maraykanka bismillahi horta waxaan safar ku imaadnay waddanka maraykanka khaasatan caasimada washington d c waxaan la socdaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga u d a iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysiga aan sameynay oo kenya kwanza oo la yidhaahdo musalia mudavadi hogaamiyaha xisbiga a n c oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddankan marna ahaa deputy prime minister madaxa kale oo ka socota waddanka kenya oo kenya kwanza qeybka ee ku jiraan senatareyaal iyo governayaal marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda maraykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo waddankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan wareysano waxaa ka mid ahaa doorashada hadda soo socoto arrimaha xuquuqul bini aadamka arrimaha democraciga doorashada soo socoto siday u eg tahay free and fair inay noqoto inay nabadgelyada la sugo kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maaragta xasaasi ah oo dagaalo ay dagaalo sokeey ay ka dhaceen arrimaha diinta waddanka zaa-id u qaadanayo iyo waxaana la weydiiyey haddaad dowladda aad bisha sagaalaad ama bishaas jeedaad aad ku guuraysatiin se u aragtiin foreign policyga annaga wadamada aan jiraan ka nahay horn of africa iyo east africa iyo adduun weynahaas aad oola dhaqanaysiin marka arrimo badan baan u imaanay haddana waxaan u soconaa martiqaad kale noo sameeyeen dowladda ingiriiska oo maalinta axadda aan u baxayno
waa gartay marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadkun idinku doortaan maxaa saldhig u ah siyaasadda aan wadano oo ugu weyn waxaa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka u noqdo dhaqaalaha waddanka dhaqaalaha waddanka kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha waddanka waa in dib loo fiiriyo dhaqaalaha waddanka owel wuxuu u danayn jiray dadka kore oo pyramidka kambaniyada weyn shirkadaha weyn waxaan maa dhaqaalaha waddankan in hoos laga soo bilaabo so waxaan wadanaa erey la yidhaahdo bottom up economic model oo hataa dowladda maraykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka hadda bottom upka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido ninka tagsiilaha ah ninka wado tugtuga ninka timajaraha ah ninka dukaanka yaroo ritilka qabo oo boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan waddanka kenya u badan dadka waa in lasoo garab qabto waa in loo helo environment ee ganacsigooda loogu daneeyo waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay ingiriiska yidhahdaan access to credit ayako oo marka dadka haddii kor loo soo qaado dhaqaalaha waddanka marka wuu fidi markuu fidana dadka waxay ka mid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta waddanka laga aruurin karo middaa waa mid midda labaad waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo nin kasta oo waddanka kenya ku nool uu heli karo inaan bilowno agaan boqolka beriyo ugu horeysa oo dowladda haddaan ku guulaysano muxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin ay lacag u haysanin cudurkii hadha wuxuu noqonayaa complicated lacag badan ay noqonaysaa marka hadda waxaa leewa inaa caymis keenno dowladdana ay qayb ka bixiso dadka kore oo qaato inkameka sarena ay lacag badan bixiyaan sifa qofka hoosena loo daaweeyo kan shaqala-aantana asagana markuu xanuunsado uu tegi karo dispensariga ama health centerga u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo
kaasina wuxuu ahaa aadan barre ducaale wuxuuna u warramayey haaruun macruuf fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaa maanta magaalada hargeysa kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada somalilan kuwaasi oo loola sheegay in kulankoodaasi ay kaga hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle kulanka maanta ku dhex maray xarunta guddiga doorashooyinka somalilan ee magaalada hargeysa mas-uuliyiinta xisbiyada somalilan iyo guddiga doorashooyinka somalilan ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xidhiidha u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan mas-uuliyiinta saddexda xusbi ee somalilan ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhammaaday kulankaasi oo qaajay sida la sheegay saacad iyo badh wixii ay ka wada hadleen waa kan ismaaciil aadan ismaaciil yare oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani waxaana uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo mas-uuliyiinta saddexda xusbi ee somalilan ay ka wada hadleen u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha axsaabtii way ka siban hawshan aanu wadno wax khilaafna kama taagna waxaa weeyaan haddaanu nahay tasfoos kala shaqeeya komishanka ee wakiilkaa axsaabta qaranka waxa weeyaan wax kastoo dhaco markay dhammaadaan ayaa khaladaadkii jiray la soo ururiyaa marka saddexda xisbi way soo ururiyeen komishankana waxaanu ka codsanay inaanu iska aragno waxaanu soo ururinay wixii dhibaatooyin ka jiray iyo wixii khaladaad ka jiray diiwaangelinadii hore aynu soo marnay dabeetana iyadoo qodobaysan baanu hore uga shignay oonu miiska u soo dhignay marka tan markan ku ekaado waxay soo dhammeeyeen komishanka way si fiican u soo dhigeen iyadoo dhammaystiran nidaamkii loo gelayey goobihii iyo qaabkii looga qabanayey waddooyinkii loo qabanayey halaale wixii khaldanaayo badankoodii oo dhan soo soceenay soo fadhiisiyeen sitii hore looga maarmo markaa taasaanu ka shiraynay waanan isla qaadannay waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda xisbi madaxyadooda heer qaran oo ka socday xisbiga kulmiye xisbiga wicid xisbiga wadan markaa waa loo dhammaa hawshaasi waa hawl ay si wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen oo howlaha u soo qabteen komishan geesta kale cali maxamed cali dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wadaxaajoodkan saaka dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada somalilan iyo guddiga doorashooyinka ee somalilan nuxurkiisu ahaa u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha wakiilada xisbiyada iyo kumisha guweynka ayaa iska arkay maalintaa hore isna waxa weeye khaladaad tegey ama waxyaabihii ka soo noqday doorashadii hore diiwaangelintii hore iyo diiwaangelinta aynugu soo foollay sidii aynu u samayno iska juwalka ama dee qaabka loo wada shaqayneed ayuunba kulanku maanta daaraa maantana waxaa lagu soo carbay kulanka in wakiilada xisbiyada ay heer kala haday tahay gudoomiyaasha xisbiyada iyo xogayaasha inay yimaadaan annaguna aan goobjoog ka ahaano kulanka ayaa saaka dhacay uu ahaa laga wada hadlayay hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday tahay mid xisbiya ama hadday tahay mid doorasho guudba ayuunbaa laga wada hadlayay qaab loo qabanayo waktiga la qabanayo time tableka sida loo wada shaqaynayo qaabka loo wada xidhiidhayo hawshu intaasunbay daarayd baan u malaynayaa saaka kulankaasina wuu soo waa la soo afkeenay waana soo dhammaaday si wanaagsan isfaham leh oo wanaagsan oo wadatashiga ayuu ku soo dhammaaday si aanu annagu xog ahaan qabnay wakiilada xisbiyada haddaanu nahay yaaba hadday wakiilada xisbiyada heer qaran oo heer doorasho haddii aanu nahay wixii aanu qabnay si wanaagsan bay hawshaasi u socotaa si wanaagsan oo wada shaqayn leh gebagabadiina yuusuf kayse xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ucid ayaa isaguna sheegay in bisha mey lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaashu taas oo qorshaha ay guddiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahayd maantay taariikhdu tahay lixdii bisha maarat labada kun iyo labaiyo labaatanka saacaddu markay ahayd tobankii subaxnimo ayaa muddo saacad iyo bara kumishinka doorashooyinka qaranka iyo hoggaanada axsaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka saddexda xisbi ay shil saacad iyo barqaatin ku wada jireen waxaa ugu soo gebagabeeyey diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabantay iyadoo labadan biloodoo hore la geli doono sida jidwalka ama timelineka ay kumishinku bixiyeen uu noqon doono diyaargarowgii halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto mey hadduu ilaha yidhaahdo isla markaana ay ku soo gabagaboobi doonto kaarqaydinteeda iyo qaadashada diiwaangelintu kaarqaadashadu julaay markaa shirkaas intaasuu mudaaranaa safgaradu ku soo dhammaaday howlahaas inay sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelintaa loo qalab qaato ayay ku dhammaatay si kastaba ha ahaatee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa muujiyey u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyayaasha somalilan iyadoo sida xeerka doorashooyinka uu qorayo wakhti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan wakhtigii hore fursad u helin islamarkaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelintii hore ku jira khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
v o a oo idinkaga imaaneysa washington ayaad dhegeystayaal la soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan xaaladda abaaraha ee ka jira soomaaliya ayaa la sheegayaa in bishan maarso ay kasii darayso guddiga heer qaran ee abaaraha ayaa kulan ku yeeshay muqdisho iyadoo kulankaasna ay uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen aadan ibraahim uu xirsi oo ka mida guddigaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay falastiin axmed iimaan
falastiin waa mahadsan tahay waxaa abaaruhu hadda de bishii mars baa la gaaray oo marso abaarta waaba iyada iyo shan iyo tobanka beri ugu horeeya abril marka way sii xumaanayaan biyihii way sii go-ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaya inay biyihii sii yaraanayaan ceelashii kuwii ku jiray dharaaraanayaan webiyada xataa inay gureen baa la sheegayaa waa sii kala daran yahaan dalka waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolka koonfur galbeed iyo jubbaland iyo gobolka galmudug oo galgaduud iyo bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laagado marka hadda heer sidee ahay joogaan ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sidee xaaladda dadka waxaa jira barakacayaasha awal dadka waxaa kasoo barakacaba oo magaalada kasoo saaqida miyiga dheer oo xoolaha ay ka dhammaadaan tuulooyinka imaan jireen markii hal xilli roobeed uu gooyo hadda waxaa gooya xilli roobaadkii labaad tuulooyinka ay kusoo barakaceen dadkii miyiga kas miyiga shishe ka saaqiray tuulooyinkiiba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku kaxay sida baardheer oo kale oo diinsoor ay dadku ka maxaan ku dhahdaa qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow diinsoor iyo diinsoor lafteedaba ay baardheer ku jabeen meesha la yidhaahdo balcad tuulooyin la gubay baa la sheegaya oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhow dhow balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu imaadeen marka barakac xoog leh oo baxsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmarayo oo dhafan magaalooyinka galaya
maanta kulan baad ku yeelateen magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi gudoominaya maxaa xogaah oo shirkaasi laysku weydaarsan shirkaasi xubnihii guddiga ka mid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo guddigeena guddoomiyekai uu ka dhagaystay waxaa kaloo la qorsheeyay in lasii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shisheeye ee aan la sugin dadka soomaaliyeed dadka loo dhex kaco oo ciddii wax haystaa ay wax bixiso kuwa qurbaha jooga laga raadiyo kuwa gudaha jooga la yaboohiyo oo arrintii iyada ahayd guntiga dhiisha la ysaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq uruurintaba waxaa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaa ka qayb galay munaasabad ay boqortooyada sacuudiga mu'asasa ka tirsan oo king salman foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen oo waxay le waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan loogu gaarsiin karin sida ay yihiin inkind aan loogu gaarsiin karin inay lacaga ku bixinayaan oo ganacsad ganacsadooyin ganacsato hadduu ilaahay idmaayo maxallihi ay gaarsiin doonaan marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida imaaraadka carabta oo kale sacuudigaas oo kale maxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira hay-adahi samafalkana toddobaadka soo soco sil baa loo qabanayaa safaaradaha ajaanibta oo dhan oo arrintan abaaraha si loogu soo jeediyo marka dadaaladaas iyo qorshooyinkaas baa la iska wada marka ilaa iyo hadda kaalmooyinka aada gudaha ka hesheen maxaa ka mid a ama dadka soomaaliyeed dhexdooda sideese wax u tarayaan dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen wallahi falastiin waxaa la yidhi biyo sacbadada looga dirgaa masiibooyin badan baa dalkan ka dhacay oo octoobar afar iyo tobankeeda ay ku jirtay oo coronihii uu ku jiray oo soo noqnoqday oo dalkan ama u sanad qada ama sanad walba ka dhaca ay jireen markasta khibradda waxaan tusaysaa waxyaabaha ay soomaalida dhexdeeda iska qaado inay ciyaaraan doorka ugu fiican uguna degdegsan in ay hadduu ilaahay maayo waxyaabaha laga keeno oo ay hay-adaha samafalka ay dalalkoodu siiyaan ama dalal kale oo deeqbixiyaal ahi ay siiyaan in ay ka fiican tahay waxyaabaha gudaheena laga qaado oo markaas mashquulkooda iyo xarkaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado si buuxda in hadda loo loo gudagalo oo culimadii iyo dadkii laga hibaysanayay oo soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda ay dhibaatada ay dadkeena ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gurmado oo aan doorashooyinka keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhahdaa dadkii la xukumi lahaa in la nooleeyaa la rabaaye halkaas la saaro diiraddana waa waa ku guda jiraa waxaanan u malaynayaa inaan guul ka gaari doono dhowaan laakiin hawsha bilow way hadda
kaasina wuxuu ahaa aadam ibraahim oo xirsi oo ka tirsan guddiga qaran ee abaaraha wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay machadka daraasaadka geeska afrika ee green litmas ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad afar milyan oo qof oo ku nool soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadka labada kun laba iyo labaatanka islamarkaana ay laba milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux ay hadda si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo horey qareemada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa uga digay khatarta abaarta hadda ka jirta soomaaliya haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha soomaaliya waxaa marti noogu ah maxamed cabdulqaadir warsame hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska afrika ee green litmas hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda sowas ee magaalada london hilaal aad baad u mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maasanta walaal nuur waa ku dhawaahay bal marka hore noo faahfaahiya natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta soomaaliya walaal waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya darasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in la ogaado xaqiiqda dhabtaa iyo sida ay u saamaysay abaarta waxa ay ka kooban tahay waa soddon iyo sideed bage ama soddon iyo sideed bog waxyaalaha ugu daran artu hoosta laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay wadanku ka horreeyeen abaaro kale oo isxigxigay oo isbiirsaday kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar waddanka ka jirta halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah dad aan ka yarayn marka la isu geeyo saddex dhibic sideed milyan ay wajahayaan cunto yari tiradaas oo si koro sare usii kici karta ilaa ay gaari karto afar dhibic lix milyan oo qof marka waa lasii kala daran yahay waa lasii kala ogaaday waa lasii kala saaray xaaladda hadda taagan waa laba dhibic shan milyan ayaa si deg dega ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini aadannimo waxaa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in boqolkiiba lixdan iyo toddoba marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaarihii abaartii ugu dambeysay labada kun iyo labaatanka waktiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kaleeto ay cabasho jirtay waxaa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la-aanta ba-an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalay in dalaga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ee ay kor u kaceen toban ilaa konton iyo afar boqolkiiba boqoley ahaan marka la fiiriyo ma yara sida cilmi baarista aadba hadda ku sheegtay in ay cuntayaro ba-an ay wajahayaan ku dhowaad afar milyan oo qof waa saddex milyan iyo sideed boqol oo kun afar milyan ay ku dhowdaha tiradaas dadka hadda xaaladda ba-an ku jira abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan laba milyan iyo shan boqol oo kun marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee waddanka ee ay abaarta sida daran u garaacaysa hadda walaalood maasaqe waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoos taga marka la dul istaagay maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland iyo qaybo ka mid ah maxaa la yidhaahdaa puntland iyo koonfur galbeed ayaa ayaa ayaa ugu daran isku mid ma ahan baahiyaha qaar qaar baa biyaha lagu kala baahi badan yahay waxaa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yidhaahdaa dadku qaar baa beereley ahaa oo aanba roobkii inta waayey iyo webiyashii webiyadii u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarkii uu hoos u dhacay amaba ay aada u daran tahay marka baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaasa ugu daran waa mahadsan tahay maxamuud cabdulqaadir hilaal khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamuud cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka marti ku ah labadiinuba waad salaamantihiin laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasha koowaad waxay tahay geeska afrika weligoodba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan se abaari waxay noqdeen kuwo xidhiidha oo hadba soo laabanaya haddaba haddii arrimahaas aad daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aashayda kale waxay tahay mar kastoo abaari dhacdo caqabada ugu weynee dadka soo wajada waa biyo la-aan haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaman karaa waad mahadsantihi badaf yowe walaal dhegeystahaas aad buu u mahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen de xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob ha siiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayo aan u diyin oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray haddana waktigii oo haddana xilligii oo roobkii la waayey waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin mar kasta waxa hadda la ogaaday waxay ahay waxa ay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo iyo iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo mar kasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa sabab ah arrimaha aan ogaanay oo oo oo oo waxay ahayd in cashir laga qaato midda dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baarista lagu ogaaday boqolkiiba lixdan baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waktigii ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka markoo qiyaasi kartaa baahida jirta waayahay adigaa mudan ee dhegeysto kale ayaan isna jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowo walal asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug bahda v o a iyo khabiirkaba waan salaamay khabiirka waxaan su-aalayaa ayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa marka daraasadda aada dhowaan soo saadheen maku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku irahdaa ilaa goobuhu waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii labada kun koob iyo toban oo ay taariikhdaas dibna ugu soo laabato waxaan ogan in labada koob iyo toban kumanaan dhinteen marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno waad mahadsantihiin
ka georgia aad buu u mahadsan yahay waa su-aal aad muhim u ah weeyaan waa sax labada kun iyo kow iyo tobankii iyo xilligan marka la eego laba abaarooda aad u culus waaye oo la fiiriyey middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabul-la-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn oo qaabka loo wajahayo on hal meel in laga duulaya aan ahayn aan jirin ama dowlad ama hay-ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro iyo abaabul-la-aanta iyo daalka ama daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo iyo iyo iyo iyo maxaa la yidhahdaa lacagahan daahay sababo badan ba ha u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo oo hakad galay iminka oon ogo kugu ogaanay daraasaddan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo loo loo wajaho oo loo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso waana middaa ugu muhiimsan lagu loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado waa weydiin waa waa waa su-aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka warramaya ti kow iyo tobanka dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo iyo iyo iyo sida ay sheegayaan tani waa wax ma reebto abaar wax reebtaba ma ahan waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo oo oo dadka xololeyda ah markii ay yidhaahdaan tan oo kale nama soo marin abaartan waa abaar maarag aad iyo aad u baaxad weyn culayskeedana uu jiro laakiin wa waa u baahan tahay in aad loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero soo dhowo walaal asalaamu calaykum magacaygu waa leyti maxamed faarax waxaan joogaa muqdisho martida mastirlaal waa ku salaamay abaar ba-an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday waxaa moodaa abaartii inaan dowr fiican laga gelin oo dhul fara badan oo soomaaliya ee abaartaas ay si ba-an maaragtay u saameysay dowladdii doorkeediina ma muuqdo waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karo arrin muhiimadeeda leh aada buu umahadsan yahay ninka odaga maxamed faarax waa su-aal aad iyo aad muhim u ah marka koowaad hortu waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan ay ay iyo iyo iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da-ay meelo roobabka qaar ka di-een meelo uusan ka di'in oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daaqi uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo oo xoogaa ay ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankeeni loo arkaayo in caqabadihii dagaaladii sokeeye ay kor usoo kaceen cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax annagu tala soo joodin baa ya ya yaan samaynay tala soo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow waxna waa xal fog oo aan casheegnay oo xalal aan u kala qaadnay hadday dowlad tahay hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka ah oo ayaamahan aad isu abaabulayay iyo culummada iyo dhalinyarada abaaraha abaarta iminka joogta aad uga shaqaynayay laakiin mas-uuliyadda waddanka ee dowladda ayaa iskale dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday waxna waa la rabaa inay xoojiso waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin dad baa dhimanayo adduunyaa dhimanayso meel halis uhu yaa abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladdu ka degto waa mahadsan tahay mudane hilaal dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira bismilah magacaygu cabdixakiin jookar waxaan joogaa magaalada boosaaso waxaan rabaa hilaal maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacago badan ayay dhowaan ku yabooheen waxaana ka mid ah dalalkaasi u k ama ingiriiska haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toosa u gaartay lacagtaasi
walaal su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada mudnaydin timid in la yirahday ku fiicnayd laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha loogu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay inta badan inay soo daahayaan oo maaragtay aan markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii yani waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeqbixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoosu dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waktigoodii laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo iyo dowladda iminka jirto annagu dee xoogga maana saarin lacag hebel ma timid lacag hebel ma timid waa mahadsantahay adiga mudan dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbe kasoo hadlayo magaalada koronboos ee gobolka ohaayo waxaan salaamaa dhammaan bahda v o e da iyo dhegeystayaasha meel walbay joogaan haddii aan u gudagalo su-aasheeda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena soomaaliya waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay u k ay laba mar abaaruhu soomaaliya iyo hay-ado kaloo caalami ay ku yabooheen lacag looga hortagayo ama wax looga qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen sideen annaga soomaali ka soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shisheeya maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay ee dadka kaleentana aynu waxba ka qabanin soo noqnoqoshada abaarta siday soomaalida isugu tasha kartaa waa mahadsantay waa su-aal aad u wanaagsan dhegeystaha su-aashaas uu keenay waddanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku hayso inay xoojiso inay hagaajiso dib u habeyn ku samayso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib hagaajin ku samayso markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale ka soo galaan taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa inta badan marka wax ka baxsan baaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformkii lagu sameeyey iyo wixii la hayey wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo laakiin aysan noqonin wax joogto ah loo gudbo wax kumeel gaara inay yihiin loo fahmo horta midaas wey midda asaaska u ah dhaqaalaha wadanka in la hagaajiyo marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordha culisyday ka mid yihiin taasaana looga gudbi karaa in gacan hoorsi la sameeyo oo wadanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud cabdulqaadir warsame hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska afrika ee green lidmas oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha soomaaliya hilaal waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahad celiyo ka qaybgalkooda dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ku soo biiray tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayey weli v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa washington golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa warbixin ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka eritrea warbixin ay arrintan ka diyaarisay wariyaha v o a lisa shlein waxay noo soo koobaysaa caasho ibraahim aadan warbixin loo gudbiyey maalintii jimcaha golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu ogaaday horumar la-aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka eritereya baarayaasha ayaa sheegay in dowladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso ergeyga gaarka ee qaramada midoobey maxamed cabdisalaam baabikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda dhaqdhaqaaqayaasha saxafiyiinta hogaamiyaasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini aadminimada mararka qaarna ay la kulmaan jirdil baabikar waxa uu sheegay in kumanaan reer eritareya ah ay si sabab la-aan ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd qaar ayaa dhintay sannadihii lasoo dhaafay baabikar ayaa hadalkaasi yiri halka kuwo kalena aan weli la garanayn halka ay ku dambeeyeen waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas-uuliyiinta eritareya si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si deg dega loogu baahan yahay si dib loogu yegleelo aasaaska sarreynta sharciga ayuu yidhi baaraha qaramada midoobey ayaa sheegay in colaadda ka aloosan dalka ethoobiya ay sii xumaynayso xaaladii hore ee qalafsanayd ee askaraynta khasabka ah ee dalka eritareya baabikar waxa uu sheegay in dowladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhadda xoreynta shacabka tigree kooxda fallaagada ee kasoo jeeda gobolka tigre ee etoobiya oo xuduudla leh dalka eritareya ayaa dagaal kula jirtay dowladda etoobiya tan iyo bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan baabikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uuna yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aada u adag xadgudubka dhinaca galmada ciqaabta daran iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini'aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah ayuu yidhi baabikar barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba-anna ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka eritareyaanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta baabikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay weli ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer eritareya ah inay ka cararaan dalkooda sanad kasta waxa ugu baaqay dowladda in ay gasho wadahadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka danjire garathu tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka eritareya ayaa sheegay in dalkiisa uu sannado badan bartilmaameed u ahaa go-aano ku salaysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyey dhinacyada cadaaladda bulshada iyo xuquuqul insaanka iyadoo dowladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqul insaanka ah ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaaso nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah
mahadsanid caasho ibraahim aadan cashacuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi lisa shlein markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal boqol gu iyo wax yar muddo haatan laga joogo dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa qaybo shareer ah oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayadaas ku abtirsada waxaa aad u yaraa meelaha lamadegaanka lagu suurayn karo haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan luwigi robeki briketti wuxuu ahaa dalmareen talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii sagaaliyo tobnaad ku sodcaadi jiray dhulalka ummadaha geeska afrika qaarkood oo ay soomaalidu ku jirto wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees iyo ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray intaa ka sokow isaga iyo ku allihiisa briketti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaa ka hor loo yaqiin oo keliya dhulka soomaalida siyor briketti oo waayadaas u shaqaynayay hay-ad la odhan jiray società geografica italiana wuxuu sadcaaladii uu soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buug uu u bixiyey soomaaliya ee banaadir oo kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii magaalada miilaan oo lagu daabacay baalasha buugiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka soomaalidu bilicdii uu jeelkaa lahaa siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hoosaba ay muush ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa ka muuqanaysay waxaa ka daraa iyaga oo raxanraxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey sida cawsha deerada dabataagta gorayada biciidka libaaxa wiisha shabeelka yeyda haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso dhowr sano kadib markii buuggaa la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalka ku waariyey waa gabay ku beegan kun iyo sagaal boqol iyo shantii oo allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan jiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd waa gabaygii uu marin jiray goobtii jidbaale kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee ingiriisku uu boqolaalka halgamay kaga laayay maalintaas baa wixii ka haray oo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay ka talin jireen maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ciftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan hase ahaatee ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xiriireen waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiisha cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo dabadeed maxaa dhacay daraawiish oo weli tubku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorku u soo diray kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno oo awood aan idinku baalgelinno ma lihin markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daandheera wax aan ahayna aan xoolo ka wadan dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelingaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen markuu ka soo yaro kabtay goobtii jidbaale iyo sudcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaayay siduu waayadaa u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa bal iga eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaas ku dhex sodcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabadan la qaadi kari waayey dugaaggii libaaxa iyo wiishu ay ugu weynaayeen halaqa maska goodka abeesada iyo jilbiska lahaana ay ugu yaraayeen wuxuu yidhi xagar jiqa jaleefan iyo qurac jina waxeelaya jigtooraha galool iyo sarmaan jaraf kuxiimaayo jimbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jawdheer qalaalan jaba xanuun weyn leh jirba qodax leh jiiqjiiq waxmuudi jeerir iyo yooco jirda badan jiroor iyo qaroon jaafur iyo seed jirraqa abeeriyo waxaan gocandha jeexay janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluule jidaashaan u yeelaa wuxuu jiidhku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xooraayey wuxuu jeen calafow libaaxa igu jibaadaayey raadkaan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayey ta dhabtiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecayey jaajuusku geesaha wuxuu jirayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jibanka buurayey wiil joofla iyeeyey waxaan jirif ku keenaanshay jirniqabo shabeelihii wuxuu igu jalaacayey juq waxaan u soo iri dugaagta la butaynaya sirbis halaqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees sirifle oo duuban maska tiriiqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay hawkarkii uu socaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawda oo ka cataababa tuducyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqolka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan sii dhowaa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibidhow moodaayey haddaan boqor jawaab iiga iman uma jaldhaabeene jidhku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahaye jeclaantan u qabay baan u tegay jaanka badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiidahan maraye jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanay waxse igu jir rabay waa ninkii jooka ii lulay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo hora toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja intaa aynu ku dhaafno dhegeystayaal toddobaadkii laba jeer ayaad ka maqashaan laanta afka soomaaliga ee v o a daqiiqadaha inooga haray idaacadda bal aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegtay in dadaalkii lagu doonayay in dadka looga daadgureeyo magaalada hareereysan ee mariobol ee bariga ukrein uu maalintii laba waa maalintii labaad hakad ku yimid i c r c ayaa sheegtay in xaalad adag ay wajahayso magaaladan dekeda leh ee mariobol kadib markii maalintii labaad ay uu hakad galay in laba boqol oo kun oo qof laga daadgureeyo magaaladaasi fashilkan ayay hay-addu sheegtay inuu sabab u yahay in uusan jirin heshiis cad oo u dhexeeya dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo i c r c ayaa waxa ay xusuusisay dhinacyada dagaaladu u dhexeeyaan in shaqaalaha gaadiidka iyo dhismayaasha ay ku xardhan yihiin astaamaha laanqiirta cas ay yihiin kuwa lagu ilaaliyo sharciyada caalamiga ah iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada ayna ilaaliyaan rayidka iyo sidoo kale kaabayaasha rayidka sidaa si aad maqlaysaan waxaad maqlaysaan waa codka fanaanka baxsan ee xasan aadan codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta beledweyn
Wouldn't go bishway sideetahay aniga iyo geerlula iskumaana soo baxin solbargabaydii iyo bidaashadeedii buundadayaarte beradu weyn ku taale iyo moota guudkood bartankeeda maahay
heestaasi beledweyn iyo codka xasan aadan samater wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawaye dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo maxamed cabdi sandheere oo idin leh nabadgelyo